Gusto Lounge Spotlight, SWV.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika iyo caalamka dhan oo dhegaystayaal nagala socotaan boggayaga v o a somali com duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniin taariikhduna ay tahay afar iyo labaatanka bisha koowaada januari ee sannadka laba kun iyo labaiyo labaatan haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay shantiyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaan aynu idinku haynana waxaa ka mid a magaalada boosaaso ay dhallinyara ka hirgelisay goob ay ku madadaashaan amaba ay madadaalada ku samaystaan
playstation four iyo five fivku ama playstation shanku waa kii ugu dambeeyey qeybtaas marka laga yimaado waxaa jirta qeyb kale oo aan ugu talagalnay in lagu ciyaaro virtual reality games
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan qorshaha dhallinyarada qaarkood iyo weliba sida ay wax isaga beddeleen intii lagu guda jiray xanuunka coronavirus gaar ahaana dhinaca guurka heesii iyo weliba dhinaca ciyaara ayaad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxa siyaasadda ee midooda yurub joseph borel ayaa maanta sheegay in midooda yurub aanay u qorshaysnayn inay sameeyaan si lamida maraykanka oo ukrain ay ka saaraan qoysaska diblomaasiyiinta xilli ay jirto xiise dalkaasi u dhexaysa waddanka ruushka borel ayaa hadlay xilli uu soo gaaray shir ay wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub ay la leeyihiin xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken kaasoo qorshaysnaa in uu ka dhaco islamarkaana loo qabto hanaan maqal iyo muuqaalka wakhti yar kadibna dalka britain ayaa iyaguna sheegay in safaaradooda ay ka saarayaan qoysaska qaar ka mid ah xubnaha ka howlgala kiyef oo caasimadda ukraine si ay uga falceliyaan halista ka imanaysa ruushka dalka isutagga imaaraadka carabta ayaa maanta sheegay inay ka hortageen laba gantaal oo ah nooca baalastiga loo yaqaano kuwaasoo ku wajaana magaalada abudabi wasaaradda gaashaandhigga isutagga imaaraadka carabta ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in hadhaagii gantaaluhu ay si habawa u soo dhaceen islamarkaana aanay jirin cid wax ku noqotay waxaanay wasaaraddu sheegtay inay diyaaru tahay inay la tacaasho wixii haliis ah wax kastoo ay ku qaadataba oo looga maarmaan ku ah si ay dalka uga ilaaliyaan dhammaanba weerarada toddobaadkii hore ayaa weerar ay sheegteen kooxda fallaagada ee xuutiyiinta ee dalka yeman uu ku dhacay amaba uu beegsaday meel shidaalka lagu kaydiyo oo ku taalla magaalada abudabi halkaasoo ay ku dhinteen saddex qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen lix qof oo kale duhur wacan oo wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan ku bilownay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa laga hirgeliyey goob ay dhallinyaradu madadaalada ku samaystaan halkaas oo ay geymka ku ciyaaraan xarumaha si gaar ahaan ciyaaraha loo yaqaano baleystationka maamulka xaruntan ayaa sheegay in ay shaqo abuur u noqotay dhallinyaro badan wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrintaasi ka waraystay cabdinaasir siciid amuraale oo ka mid a dhallinyarada hirgelisay xaruntaasi
aad baad yuusuf u mahadsan tahay xaruntu waa horta xarun entertainment centera oo xarun madadaalo waxay ka kooban tahay laba qaybood qaybta hore waxa weeyaan playstationka oo ay dhalinyaradu aada u ciyaarto oo kubadda ah oo isugu jira playstation four iyo five fiveku ama playstation shanku waa kii ugu dambeeyey qaybtaas marka laga yimaado waxaa jirta qayb kale oo aan ugu talagalnay in lagu ciyaaro virtual reality games geemamka la dhaho oo ah geemam xaqiiqo xaqiiqo lamalawaale taas waxaan ka wadaa qaybtaas waxa weeye tusaale ahaan waxaa yaal isteerino iyo leebarkii gaariga iyo aduu qalabkii gaariga dhex yaal waxaana dee qofku uu u malaynayaa ama uu kasoo qaadaya inuu gaari rasmiya wado taas waa mid sidoo kale waxaa yaal qalabkii indhaha la gashanayay oo ka dhigayay adiguba inaad ku dhex jirtid geemka aad ciyaaraysid oo geemam kala duwan ah haddii ahaan lahayd kuwo waxaan horarka loo yaqaan ah oo aad caadi adigu gacantaada isticmaalaya qalabkiibaa gacanta lagu gelinaya iyagana marka waa geemamo casri ah oo virtual reality games baa la yidhaahdaa qaybtaasuna waa qaybtaas oo waa qayb geemam xaqiiqo lamala awaalay ee lagu soo ururiyey iyo runtii qaybta hore aan sheegay oo playstationada ah marka waa xarun noocaasa oo madadaalo oo qofku dadka aan ugu talagalnay in ay kaga nastaan routiinka waxyaalaha maaragtay dhayliga ay qabtaan oo ay ku maaweeloodaan waxaad iga warantaa maxaad ku doorateen marka hal abuurka inaad ka hirgelisaan magaalada boosaaso oo aad kusoo kordhiseen
aad ba umahadsantahay yuusuf runtii waxaan ku door bidnay waxa weeye magaaladu way u baahnayd xarun madadaalo oo noocan ah waayo runtii waxaa dhici karta in dhalinyartu haddii aysan helin goobo madadaalo in ay waxyaalo kale oo aanu habboonayn ku mashquulayaan marka waa horta ugu horeyn in aanu dhalinyarada u samayno fan ama wax ay maaragtay ku madadaaloodaan goob ay isku xifaaltimaan goob ay maaragtay xilliyada ay fasaxyada leeyihiin ay iskaga baashaalaan marka waxaan ku door bidnay ugu horeyn in de xarun noocaan ay magaalada u baahnayd oo runtii waxaana jirta yuusufo qaybo kale oo aan soo wadno oo maaragtay waan ballaarin doonaa qaybahan madadaalada waxaana dareemi kartaa in dhalinyarada iyo dadka guud ahaanba ay u baahan yihiin xarumaha noocaana sababtoo ah waxa weeye qofku wuxuu u baahan yahay marmar wax uu ku degsado niyadda iyo maaragtay kaga mashquulo waxyaalaha dheyliga uu qabto sidoo kale marka taas waxay wax weyn ka taraysaa in qofku maaragtay uu madadaalo fiican helo meesha uu ku madadaaloon lahaa waxyaalo xun oo aan u fiicnayn sida daraagiska iyo waxyaalaha kala duwan ee naftiisa khatarta ku ah wuxuu helayaa goob uu maaragtay wakhtigiisa fasaxa ah ee uusan shaqada iyo waxbarashada ku jirin uu maaragtay ku nasto kuna madadaaloodo sidoo kale dhalinyaradu waxaa jirta xiliyada qaar inay isdagaalaan oo xaafad xaafado isku dagaalaan in ay maaragtay dhibaatooyin iyagu isu geystaan marka taasna waa kaga mashquulina sidoo kale dhalinyaro waxaa jirta luuqyada ama xaafadaha ku sameeya dadka u istaaga oo xatooyin xatooye u geysta oo ayba ka noqotay marka ay waxa qabtaan waayaan inay fan ka dhigtaan inay dadka maaragtay luuqyada u galaan foodeeyaan marka taas iyo waxyaalaha la midka xataa waxay yuusufa u noqotay arrin ay kaga soo jeestaan oo ay maaragtay ku mashquulaan oo ay kaga mashquulaan waxyaalihii ay
kaasina dhegaystayaal waxau ahaa cabdinaasir siciid amuraale oo magaalada boosaaso ugu warramayey waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa caawi ku caawi agjoogistaaada bay tidhi waa fanaanada xadima gobaad dhegaystayaal haddaynu heestaas intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kala duwan ee idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dalka jabuutina dhallinyarada wiilasha ah ee doonaya in ay reer cusub yagleelaan ayaa haysta fursad ah in meherka aanu kor u dhaafi karin qiimo xadidan oo ay dowladdu jaangoysay laakiin waxaa jira dhallinyaro badan oo doonayay inay qoysa sameeyaan balse uqushayaashodaasi ay wax iska bedeleen kadib markii uu dunida ka soo bilaabmay amaba uu ka dilaacay xanuunka coronavirus kaasoo wax badan ka bedelay qorshayaashoodii waryahayaga sagaal siciid faarax ayaa la kulantay cumar maxamuud cali oo ka mida dhallinyarada arrintaasi ay saamaynta ku yeelatay
wallaahi haddaan kaaga warramo sagalay magacayga cumar maxamed cali baa laydhaa naanaysteeda cumar qays baa laydhaa halkan jabuuti baan joogaa suuqan baan ka shaqeeyaa markaa gabadh aan muddo la sheekaysanayo oo magaranaysaa inaan waxa igu cajab badnaa horta iga soo maray gabadhii aan wada sheekaysanaynay oo inaan guursaday aan doonaya sanadkii labada kun iyo labaatankii oo bishii bisha soo socota aan ballan lahayn oo aan doonayey ayuu xaniinka waddanka soo galay markuu xaniinku soo galayna dee bandow baa dhacdo ha isku soo bixinaba ballantii halkaaba ka baabaaday wixii aan brogaraamsaday gabadhaa inaan ku doono aan doonayen gacalka kala hortago in aan marka dambana aan guriga wax ugu dhigo lixdii bilooda bandoodiiba wixii waan cunay ha isku bixin baa ka dhacday gabadhii telefoon baan ku wada hadlin ma caafimaad qabtaa haa lixdii bilood markay naga dhammaataan gabadhiis aragnayna wixii aan hayey oon waxba kaa hayn baday yaan gabadhii kulanay marka waxaan ku idhi gabadha magaranaysaa rooda laydhaa rooday waxaan ku idhi wax dambaan dib dambe magaranaysaa ee jacaylkeenu waa inoo siduune dib baan urursananaa marka hadduu xoogaaga qiiqay hadda hubruusi oo ku jirta haa hubruusi baan ku jiraayo waxaan doonayaa iminka sanadkan cusub yaan ballan la leeyahay marka sanadkan cusub inuu ilaahay xanuunkan adduunka ka dulqaado oo dhulkuna noo furfurmo dhulkii alaabahan ka keenaynay shiinaha ka mid yahay inaa alaabihi toos looga keeno oo shaqadu si fiican noogu socoto oo dadkii wax doonaya ay caadi u tagaan ayaan doonayaa oo shaqaduna sidii noogu socoto anna huburusiga intaan ku jiran gabadhii sanadkan jiriidka aan si caadiya u doono midda kale waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday oon adduunka ugu jecelahay iyo magaranaysa oo joogta magaalada boorama joogta magaalada boorama iyo walaalahay oo toddoba nin iyo laba hablooda oo adduunka ku kala baasna marka dhammaantood halkaa baan sanadka cusub ka salaamayaa markaas markaa waxaan farxaddayda ugu weyn intaa magaranaysaa aan sugayy waa sanadkaa cusub inaan guursaan doonayaa ilaahayna wax khayr qaba labadaas sane ee aan soo dhaafnay magaranaysaa coronaviruskii buugga madow baan ku qoray black iguma jiraanba tirada markaas sanadkaa cusub baan doonaya inuu ilahay wax khayr qaba jabuuti jabuuti waxaa jira nasiib aysan ay lahayn soomaalida ragga kale soomaalida waa jabuuti leedihiin jabuuti meherka dowladdaa xadiday gabdhuhu meherka ma qaaliyan karaan arrintaas gawar arrinkaas wuu jiraa waa wax qiimaysan weya wax la dallici kara la naaqusi karana ma adu waad kartaa intaad intaad doonta inaad ugu biirisee ood ugu iyada dee hadday magaranaysaa ku didiidayso wax intaa laga baan kugu mahayanaya iyadaad ka odhan kartaa laakiin xeer gurihii buu iska leeyahay dee go-aanoo wax lagu la iska yaqaano lagu soo agaago soo la soo diyaar garoobaysa dee laakiin haddii ninka uu doonaya gabadha ugu dari karaa inuu doonayo haa ugu dari karaa xitaa midda kale gabadho hadday aad isku jeceshiin xaggan gacalkana waxaan la geynayay wax qiimo ku go'an maha isagu waa wax weeyaan waa intaa doontaad la tegi kartaa meesha iyada iyadaa ku haysataa
laakiin dowladda xaggeeda waa lixdan lama dhaafin karo beriya waa beri go-aantaasino intaas waxba kama naaqusi karta laakiin iyada haddaad ku soo jiidanaysa dee waxaad doontaad uga dari karta dahab baayaa raacin maalmahan dambe waxaa batay in meherka waa intaa dee waxaa baan bixinayaa hadday xariifadaada ku tiraada kawar adeerow igu tuur maxaad saynaysaa oo sheekada hadda socota ay ku tiraado ii biiri meherka ama
dee waxaa ii qorshaysan horta iyada noloshayda waxba kama qarinayaba iyada waxaa siday runtu taanu sheegayo moogta waxaa horta waxaan awoodi karayo jacaylku ku xidhan yahay hadduu yahay waan samaynayaa laakiin waxaan awoodi karayn hadduu yahay iyada marka horeba inaan beenu sheego horta maaha sidayda inay igu ogolaato ilaan waa lasku soo bixi dhowta runtii baa meesha imanaysay taa baan u sheegayaa sidaa ma igu ogoshahay haa wayna igu ogoshahay dee tani oo caadi way ogtahay soo ko wixii yaraan ururiyaba balaaskaaga waa kuu diyaar haa wixii yaraaba inaga baabaaysan ugaydha runta u sheegee magaranaysaa urusi baan ku jirnaan marka waa way ogtahay laakiin inaan beenu sheego marka dambe laysku soo wareego waa la kala boodmi jaadka oon cunaano ma garan laakiin waxaygu waa wax brograam oo inta wakhtiga teemka inaan ku egeysiyaan doono unbaan leegeysiyade waxaan waxaan meesha ka qaatay wax go-aan moogtahay ilan wax siyaadaa dee kuma soo galayo wixii waa inaad brograamisad waxna dhigto waxna cunto dee laakiin waxaan ku tala jiraa imika sanadka cusub inaan isagana raaciyo oo nadiif caadi galaajaad inaan iska shaqaystaan doonaya haddaad jaadka dayso ilaahay kula qabto maxaad is leedahay imsaad lacag aruurin karaysaa waa isleeda wallaahi wa- waa aad guri adduuba jaadkaasi jirin guryaan dhisan lahaa inaan taa ku dadaalan doonaya markaan joojooba lacagta iyadu etoobiya ku dhan tahay waa wax jaad uun noo dhaafaysa wa- iyo iyo wixii xaafadda la geynayay bas wax kalo wixii aad dhi- wax kalood meel dhigtay dee yoomkii kama soo harayaba jaadkan baa kula qaybsanaya wax marka isagana sanadka cusub insha allah inaan joojiyaan doonaya hadda dee markaad een, aad rabtid inaad xaasaysideed lacag aruurinayso een, isagu dee dagaal buu kugula jiraa qudhisu waa isna lacag kala aruurinaysa marka sead u maarayn inaad een, arooskii isku diyaariso badanaa hadda laisma caawiyo inta badan iyo inaad jaadkii isna waa aroosad kale Ah, isna waa aroos kaloo bal waan yar farsamaynayaa waan yareeyaa waan waan programaya inna waan dhigaa in Gudi waxbaa la galaa, walahi gudi.
aa maydma galee waan arkaa dad ku jireen anugu waa taadoo ku ururaysano ta intan uman meel dhiga ayo programkan ku darsadaa markaan eh, intii igu filayd intii igu filayd ma qaatay wax ka yar baan qaatay weliba iminka inta hawshan ay soo bigsay tee ilaa nin dagaal dagaal tegayaan ahay hubkii inaan diyaarsado weeyaan tee inaad meesha af maran tagto maa markaa programka saamaan isku garab wadaayo markaan hawsha galana halkaa inaan ku egeysiyaan doonayaa tee markaa inaan iyadaan jaad ka dhiganba markaa
waagaag dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa cumar maxamuud cali oo magaalada jabuuti ugu warramayey wariyahayaga sagal siciid faarax mar kale ayaanadu leenahay dhammaantiinba duhur wacan oo wanaagsan haatanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda qaranka kubadda cagta ee nigeria ayaa xalay isaga hartay tartanka koobka qaramada afrika ee kaasoo lagu qabanayo dalka cameroon kadib markii guuldarro ay kala kulmeen xulka tunisiya xulka tunisiya ayaana xalay nigeria ku garaacay gool iyo waxba waxaana goolka u dhaliyey ciyaaryahankooda yuusuf masakani nigeria ayaa xalay waxa ay ka mid noqotay xulalkii waaweynaa ee tartanka isaga huleelay iyadoo ku biiraysa kooxaha algeria iyo ghana oo iyagana ku haray wareegga hore ee tartanka kooxda qaranka ee kubadda cagta ee burkina fasona xalay waxa ay u gudbeen wareegga sideeda ee koobka kadib markii ciyaar adag oo laysku jilbamurxe ay la yeesheen xulka kale ee gabon burkina faso iyo gabon ayaa kulankooda wakhtiga caadiga ahaa waxa uu kusoo dhammaaday barbaro hal iyo hal ah waxaana loo dhigay rigoorayaal toddoba iyo lixna waxaa ku badiyey xulka burkina faso kulamo kale oo ka tirsan isla koobka qaramada afrika ayaa maanta la ciyaarayaa guinea iyo gambiya ayaa isku aadan cameroon oo martigeliyaasha ana wax ay la ciyaari doonaan xulka comoros dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa xalay la ciyaaray kulankii ugu adkaana waxa uu dhex maray kooxaha yuventus iyo ac milan kulankan oo ka dhacay garoonka sansirio ay ku ciyaarto kooxda ac milan ayaa waxa uu kusoo dhammaaday barbaro eberi eber ah waxaana barbaraha ac milan uu si weyn u caawiyey kooxda inter milan oo sii dheeraysatay farqiga dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka siraaga iyadoo hadda haysata afar dhibic oo nadiif ah oo ay ka sarayso kooxda kusoo xigta ee ac milan kulamada kale ee ka tirsan horyaalka seeraaga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii kooxda napoli ay afar iyo hal oga badisay kooxda salamatana roma afar iyo laba ay ku garaacday kooxda empoli sbasia hal iyo eber ay kaga badisay samdoria torino iyo sesolo hal iyo hal ay ku kala baxeen sidoo kalena cagliari iyo fiorentina ayaa hal iyo hal ku kala baxay horyaalka seraaga ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda inter milan oo haysata saddex iyo konton dhibic waxaa kusoo xigta kooxda napoli oo haysata sagaal iyo afartan dhibic ac milan oo xalay barbaro gashana sagaal iyo afartan dhibic ay kaalinta saddexaad ugu jiraan horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa toddobaadka uu dhex maray kooxaha chelsea iyo tottenham kulankan ayaana waxaa labi eber ku badisay kooxda chelsea ee kubadda cagta oo garoonkeeda joogta leicester city iyo braton hal iyo hal ayay ku kala baxeen kooxda liverpool waxa ay saddex iyo hal ku garaacday kooxda crystal palace kooxda arsenalna waxa ay barbaro eber iyo eber isla dhaaf waayeen kooxda kale ee banley kooxda manchester city oo maalin ka hor barbaro la gashay kooxda southampton ayaa horyaalka premier leaga ku hogaaminaysa toddobiiyo konton dhibic waxaa kusoo xigta kooxda liverpool oo haysata siddeed iyo afartan dhibic chelsea oo xalay ka badisay kooxda tottenhamna toddobiiyo afartan ay kaalinta saddexaad ku joogtaa horyaalka la liiga ee dalka sbain kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda barcelona ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda alves kooxda atlantic club hal iyo eber ay ku garaacday kooxda rio volcano real madrid oo horyaalka hogaaminaysa ilja ay barbaro laba iyo laba isla dhaaf waayeen real sociedadna eber iyo eber ay ku kala baxeen kooxda gataaf garanada oo gurigeeda joogtana waxaa labiyo eber ku garaacday kooxda susuna horyaalka la liiga ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda real madrid oo konton dhibic haysata waxaa kusoo xigta sevilla oo lix iyo afartan dhibic haysata real batis oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxay haystaan afartan dhibic wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursalo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha haatana dhegaystayaal gebagabadii bayna ku dhownaayeen mar kale dibu jalleecno dhinaciyo kaalmaha heesaha
shacnigan quruxdeeda shakiyo qosolkeeda yartooy shidantee mau sheegteen al mau sheegteen shacnigan quruxdeeda shakiyo qosolkeeda yartooy shidantee mau sheegteen al mau sheegteen mau sheegteen mau sheegteen caashaway shidantee mau sheegteen shandhalad sheer iyo aqoon xarir lagu shaaximiyo inay shiiqdhisay hablaha ku nool shanta qaaradood shandhalad sheer iyo aqoon xarir lagu shaaximiyo inay shiiqdhisay hablaha ku nool shanta qaaradood mau sheegteen mau sheegteen caashaway shidantee mau sheegteen kalgacal shida aan lahayn shuush iyo laga dhooray been hadday igu shaafilay inaan shaamareeri lahaa kalgacal shido aan lahayn shuush iyo laga dhooray been hadday igu shaafilay inaan shaamareeri lahaa mau sheegteen mau sheegteen caashaway shidantee mau sheegteen mau sheegteen mau sheegteen caashaway shidantee mau sheegteen
heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaanadu leenahay sidaa iyo nabadgelyo